markalena ku soo dhowaada barnaamijka hambaryada iyo heesaha waxayna la socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur barnaamijka toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan heesihii dabcan aan idiin soo xuli jirnay ee dabacsanaa ee aad jeclaydeen ee aroosyada iyo farxadda ka tarjumayey hase ahaatee dhambaalada ayaa ugu horeeya dhambaalka ugu horreya nuur oo ma xaggaagaa toddobaadkan mise waa xaggayga dhambaalka ugu horeeya waa xaggayga caasha waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah xildhibaan maxamed cumar dalxa macalin cabdiwahaab sheekh axmed macalin xuseen kaneeco iyo macalin rashiid faarax food doctor bashiir iraad xasan doctor cartan xasan dhiblaabe iyo sheekh cumar axmed ferow maxamed cali odowaa asad xaaji axmed iyo shukri sheekh xuseen fardowsa xasan falastiin xasan maxamed macow iyo raxmo xasan cabdi siidow ciise abuukar iyo cabdi aakhiro jaamac xasan macalin maxamed iyo xuseen maxamuud cabdulle maxamuud carooni iyo jaamac maxamed takar maxamuud sheekh cismaan iyo miska cabdi xaaji fallis cabdi warsame dhammaan dadkan oo kala jooga maraykanka ingiriiska sweden sacuudi carabiya soomaaliya tanzaniya kenya iyo magaalooyin kale waxay hambalyo u dirayaan duuliyo sare cabdi cali nuur maxamed iyo marwadiisa faadumo cabdi shire oo arooskooda uu ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeya waa hambalyo aroos oo farxad laya ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxaa ugu horeysa hooyo xaawo daahir kuusow aabe cismaan yuusuf jirfe iyo caruurtooda oo kale ah samaale cismaan jirfe ubax cismaan jirfe iyo saygeeda maxamed iyo caruurtooda shacni yaxye nuur cali nuune iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda abo axmed maxamed diiriye waxau ku magac dheer yahay xaafuuni iyo hooyo aamino cumar maxamuud iyo habaryeer muumino daahir kuusow iyo mulki aadan macalin iyo hooyo cafiifo daahir kuusow adeer sharaf xuseen kulmiye afrax iyo cumar sharaf xuseen kulmiye iyo maamo faadumo cabdulaahi geelle iyo odageeda cusmaan maxamed sheek keeye iyo caruurtooda iyo shukri saciid maxamuud iyo sheegeeda cabdiraxmaan cabdikariim cusmaan iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur bukhaari adigiibaa usoo galay iyo xaaskiisa maryan muxyidiin xasan iyo gabadhooda nuura dhammaan dadkani waxay kala joogaan canada iyo maraykanka waxaanay hambalyo farxad leh halkan uga dirayaan arooska iyo aroosada idil cusmaan yuusuf jirfe iyo cumar axmed diiriye xaafuuni oo sabtidan maanta ah shan iyo tobanka bisha agoost ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxaan leenahay isku waara oo arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad khayr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan na raaciyey warqadda gacanteeda ku jirta caasho waxay naga soo gaartay abti maxamuud maxamed xuseen iyo xaaskiisa canab nuunow xaaji iyo caruurtooda abti aadan daahir kuusow iyo xaaskiisa maane sheekh cabdicuud iyo caruurtooda abti xasan daahir kuusow iyo xaaskiisa faadimo maxamed iyo caruurtooda habaryeer aamino daahir kuusow iyo caruurteeda habaryeer xabiibo daahir kuusow iyo caruurteeda habaryeer daahiro daahir kuusow iyo weliba isaaq xasan iyo caruurtiisa waxaa kaloo diraya xuseen sheekh bashiir iyo xaaskiisa zamzam cabdulaahi dhaqane iyo caruurtooda dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya america canada yurub iyo sacuudi carabiya waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan idil cusmaan yuusuf jirfe iyo cumar axmed diiriye xaafuuni oo sabtida maanta ah ku aqalgalay magaalada toronto ee dalka canada waxaan leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin dhinacii heesaha heesta ugu horeysa ma xaggaadan usoo riixaa mise anaa labood labood labood waayahay heesta ugu horeysa maadaama ay warqadaha noo buuxa kuwa aan akrinay iyo kuwa soo socdaba ay u badan yihiin hambalyooyin aroos ayaan waxaan usoo qabanay heesta arooska ee fanaanka axmed rasta
farxad iyo xariir qayb doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa marwa daacado udir maxaad u marlaba xushaaye marwa daacado udir maxaad u marlaba xushaaye dahab iyo xariir kay doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa darajada aduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku taga darajada aduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku taga kudakeeya oo aroskaan ku dagaa kudakeeya oo aroskaan ku dagaa kudakeeya oo farxiyooy ku dagaa kudakeeya oo faraxooy ku dagaa kudakeeya oo dulcaneena helaa kudakeeyo oo arosaan ku dagaa kudakeeyo oo arxiyoon ku dagaa waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi uu ku muuqinaya fanaanka codka macaan axmed rasta halkaad nagala socotaanna waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha haatanna waxaa gacanteeda ku soo dhacday tahniyad aroos dad aad u fara badan ayaa diraya maasha allah aan ku daro caasha waxaa dadkaasi kala yihiin hooyo xabiibo cali axmed iyo habaryar canab cali axmed iyo caruurteeda habaryar asle cali axmed iyo caruurteeda habaryar xaawo cali axmed iyo caruurteeda habaryar firdowse cali axmed iyo caruurteeda waxaa ku jira habaryar leyle cali axmed iyo caruurteeda habaryar fartuun cali axmed iyo caruurteeda habaryar sahare cali axmed iyo caruurteeda habaryar warsan cali axmed iyo caruurteeda ee habaryar firdowse cali axmed iyo caruurteeda abti duraan cali axmed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti daahir cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa Ab- abti farxaan cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa abti bashiir cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cawil cali axmed xaaskiisa iyo caruurtiisa eeda cadar xuseen ugaas iyo caruurteeda waxaa kaloo ku jira eeda asli xuseen ugaas iyo caruurteeda eeda xabiibo xuseen ogaas iyo eeda warsan xuseen ogaas oo caruurtooda ayaa ku jira iyagana eeda kaaha xuseen ogaas iyo caruurteeda eeda barne xuseen ogaas iyo caruurteeda eeda nuure xuseen ogaas iyo caruurteeda eeda canab xuseen ogaas iyo caruurteeda adeer maxamuud xuseen ogaas iyo caruurtiisa baa la yiri iyo adeer cabdi xuseen ogaas iyo caruurtiisa adeer mahad xuseen ogaas iyo caruurtiisa abawacale maxamed xuseen iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Eh, waxaa kaloo ku jira abu cumar maxamed xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa abu nuur maxamed xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa abu wardheere maxamed xuseen iyo axmed maxamed xuseen xuseen maxamed xuseen dhammaan dadkan waxa ay hambalyo farxad leh hawada u marinayaan farxaan maxamed xuseen iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi anisa cabdulqaadir daahir oo uu arooskoodu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markii ay ahayd lixda bishan agost sanadka labada kun iyo labaatanka waxaan halkan aan annagana ka leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkan aad ayuu u dheeraa nuurow bal halkii aad ku joojisay qeybihii kale ee dhambaalkan ku jiray hadda halkaasi kasii wado waa isla dhambaalkaas waxaa dadka ku jira ka mid ahaa awoowe cusmaan maxamed xuseen iyo awoowe yonis waa aboowe waa aboowe cusmaan maxamed xuseen iyo aboowe yonis duraan cali iyo doctor yuusuf cabdicasiis cabdulle waxau ku magac dheer yahay yuusuf ah, alkownayn al azhari baa la yidhi iyo abayo astur maxamed xuseen iyo caruurteeda waa dhammaan ilmo maxamed xuseen iyo caruurtooda waa baayayaalba ka buuxa booyaala ku jira laakiin aan soo wada koobo waxaa ku jirta sucade maxamed xuseen sahraa ku jirta xalwa ku jirta foosa ku jirta deeqa ku jirta iyo caaisha dhoofo malyuun xamdi duniya iyo shukri dhammaantood waa abaayayaal iyo bahooyaalba ayagana soo socda waa tahay aan sii wado laakiin naani sidii baan ka tegay dhoofo waxay ku magac dheer tahay dhayman indha qurux xamdina waxay ku magac dheer tahay xamdi siman sidoo kale abaayo duniya waxay ku magac dheer tahay duniya qalanjo abaayo shukrina waxay ku magac dheer tahay iyadana anes looma soo sheegin laakiin waxaa la yidhi iyo caruurteeda abaayo aamino cilmi siyaad waxay ku magac dheer tahay amira iyo farxiye maxamuud roble faraxsan baa la yiri iyo abaayo deeqo cabdulle maxamed waxay ku magac dheer tahay di maanka iyo abaayo xaawo shire cabdulaahi stiil baa la yiri iyo sabriin xasan maxamed sagal khatro cumar maxamed quman qaali cali cumar waa qoran iyo fardowsa cali cumar filson iyo deeqo cumar cilmi iyo caruurteeda naciimo cali maxamed iyo farxiyo cali sabriye iyo caruurteeda iyo abaayo shamso salaad xuseen iyo caruurteeda iyo abow asoo booday waa aboowe calas salaad xuseen aboowe kale ku jira waa cali salaad xuseen iyo sidoo kale cabdi salaad xuseen dhammaan dadkani aan soo tiriyo dhan maasha allah waxay tahaniyad aroos oo kal iyo laaba hawada u marinayaan iyagoo isku duuban lamaanaha dunida iska calmaday bay yidhaahdeen ee nolosha wadaagay waxaanay kal yihiin bay yidhaahdeen farxaan maxamed xuseen iyo marwadiisa qaaliga ah aniso cabdulqaadir daahir oo arooskoodu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markay ahayd lixdii bishan aanu ku jirno agost ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan allah subxaana watacaala uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo kuwii farxad noloshooda ku dhammaysta ubad khayr qabana kala helaa guurkiina guur khayrle bay yidhaahdeen gurigiinana guuri nagi guulow ka yel iyagaa ducadii soo koobay aamiintaan ku daraya aamiin aamiin ayaan ina raaciyey markaana maadaama aan laba warqad oo kala daran oo dhaadhaar aan akhrinay aan kaga nasanno dhinacii heesaha maxay noo xiga caasho waxaan iyadan uga nasanaynaa hees dheer laakiin ma filayo inaan heesta wada dhamaystiri kara laakiin heesaha dhaadheer bay ka mid tahay ee in lagu nastana ku wanaagsan buur baa kugu gudbane miyaad soo gudbi kartaa waa hagaag waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta maryan mursal ciise iyo fanaanka allah u naxariiste cumar dhuulla cali cumar mahdi siduu ii barkaday burdo kama bogto ibariinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibariinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa may bogsin kartaa haddaan ku bukaa may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa dhulkaa ilaa balaadhe berya kama raagine dhulkaa igu balaadhe may baxnaaninaysaa ah may baxnaaninaysaa
anigaba beryu bacdina mara beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beryu bacdina mara u jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miya soo bixi kartaa dhulka igu ballade
beryo kama raagine axa dhulka igu balaade may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nafsi igu bata buuliga dhisto duuyay birtana bahdi iga jare nafsi igu bata buuliga dhisto duuyay birtana bahdi iga jare kallay buddhigin intalay buddhigin may bogsin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane bixi kartaa